B. barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniina sagaal iyo labaatanka bisha juun sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kuwda iyo barka duhurnimo halka washingtonna saacaddu ay tahay lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a dhallinyarada soomaalida ee etoobiya oo aragtidooda ka dhiibtay xaaladda soomaalida ee soddonkii sano ee lasoo dhaafay maanta annaga waddankan haddaan ku noolnahay siddeetan iyo saddex qowmiyadood iyo ka badan baa ku nool qowmiyad walba luuqad gaar iyo diin gooniy leedahay laakiin waxay wada ilaashadaan nidaamka dowladnimada marka adigoo soomaaliya oo hal diin iyo hal dhaqan iyo hal luuqad ah inaad yacni aad soddon sano burbursanaato wallaahi nasiib daraan u arkaa waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyaro shaqa abuur ka samaystay beero ku yaalla gobolka sool kaalmihii suugaanta ayaan barnaamijkeenna ka marnayn ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horraynaya warkii dunida oo inoo akhriyo cabdixaafid cawil ismaaciil
madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay inaan mar laba loo sheegin dadaallo ay ruush ku wadeen oo ay lacag ku siinayeen calooshooda u shaqaystayaal ku xidhan kooxda taalibaan si ay ciidamada maraykanka ugu laayaan afghanistaan warbixin sidaasi dhigaysana waxaa lagu daabacay wargeyska the new york times donald trump ayaa ugu baaqay inuu wargeysku caddeeya meesha uu ka helay warkan waxaanu sheegay inaanay jirinba weeraro badan oo lagu waxyeeleeyey askarta maraykanka wargeyska the new york times ayaa daawacay in sirdoonka maraykanku ay ogaadeen koox ka tirsan sirdoonka milatariga ruushka oo ku shaqa leh khaarajinta dadka ay dhaqaale ugu ballan qaadeen weerarada kooxahaas ku guulaystaan ee ay ku waxyeeleeyaan ciidamada maraykanka iyo xuliifadooda ku sugan afghanistan waxaana sheegeen inay kooxdaasi marar la siiyey dhaqaale kadib guula ay gaadheen xanuunka uu keeno coronavirusku iyo covid sagaal iyo toban ayaa dadka iminka u dhintay waxa ay gaadheen milyan barhkii iyadoo dalalka qaar ay weli la ildiran yihiin wejigii koowaad ee cudurkan halka qaarkoodna ay fidistiisu dib u bilaabantay xanuunkan oo saameyn ku yeesho unugyada laga neefsado ayaa khatar weyn ku ah dadka waayeelka ah inkasta oo da-da dhexdhexaadka ah iyo caruuriba ay ka mid tahay shanta boqol ee kun ee qof ee u dhintay xanuunka iyo tobanka milyan ee qof ee uu ku dhacay inkastoo toddobaadyadii aynu soo dhaafnay ay yaraadeen dadka u dhintay xanuunku laakiin saraakiisha caafimaadku waxay ka dayriyeen kiisas ku soo badanaya dalalka maraykanka baraasiil iyo indiya
aad buu u mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo warkii dunida nala socodsiinayey halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna jigjiga soomaaliya ayaa toddobaadkan u dabaaldegaysa lixdan sana guurada ka soo wareegtay markii ay xorriyadda ka qaadatay gumaysayaashii reer yurub haddaba dhallinyarada soomaalida ee magaalada jigjiga ayaa aragtidooda ka dhiibtay sida ay u arkaan xaaladda soomaaliya ee soddonkii sanno ee lasoo dhaafay waxay u warrameen wariyaheenna haashim sheekh cumar good oo haatan howlo shaqa u jooga jigjiga muddo lixdan sano ah ayaa ka soo wareegtay taariikhda wakhtigii xorriyadda ay qaateen shacabkii soomaaliyeed islamarkaasina la helay dowladnimo soomaaliyeed oo xor ah haddaba waxaan maanta kula kulmay caasimadda dowlad deegaanka soomaalida qaar ka mida dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool jigjiga waxaanan wax ka weydiiyey dhallinyaradan waxa ay la tahay fikraddooda inay siyaasiyiinta iyo waxgaradka soomaaliyeed sameeyaan si wakhti kale uga lumin dhallinyarada una helaan dowlad dib u hanata maqaamkii ay hore adduunka ugu lahayd soomaalidu si dhallinyaraduna uga faa'iidaystaan
bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa mustafa barkhad jooga caasimadda dowlad deegaanka soomaalida ee jigjiga tala ahaan ani waxay la tahay maadaama dowladnimadu tahay mid muhiima islamarkaana mustaqbalka iyo jiilka dhallinyarada ay u tahay aas-aas inay horumar ka sameeyaan noloshooda iyo mustaqbalkooga hiigsi ay u samayto soomaaliya soddon sano waxay soo ahayd dowlad dunida laga yaqaano saamayn kule siyaasadaha caalamka dhaqaalaha nolosha iyo geeska africa balse imika markaad soddonkii sanada dambe u timaadid soomaalida magacii soomaalinimo laftigiisa inuu god ku dhacaad moodaa markaad aragto sida dunida ay u qeexaysa iyo habka ay u yaqaanaan astaanta dowladnimo iyo soomaaliya waxa soomaalinimada ku sifeeyaan dunidu soddonkaasi sano ee soomaaliya dunida ay kaga jirto khadka madow waxaa intaa kunoo qof baa barakacay intaa kunoo qof baa iyo baaba'ay tani waxay halis ku keentay in dadka soomaalida maanta meelo badan ay ku yihiin laaji iyo qaxooti asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu magacay waa kadaafi nuur cali oo ku nool magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida haddaan fikirkayga ka dhiibto arrinka ah ee soomaaliya iyo lixdan guurida ka soo wareegtay iyo xaalkeedu siduu yahay soddonka sane burburkahayd iyo soddonka sane ay dhisnayd haddee soomaaliya xilliga dowladda ay ahayd qiyaamkii iyo yacni awooddii iyo karaamadii ay lahayd waa la garanayaa soddonkii sane ee ay burbursanaydna halkay caalamka kaga jirta iyadan waa la garanayaa walow haddaan aad ugu faraxsanahay oo ififaalo midnimo iyo dowladnimo ay soo bidhaamayso oo sanadba sanad ka dambeeya aad muddo inay aad ooga soo ficnaanayso oo karaamadeeda iyo sharafteeda ay soo noqonayso haddanana weli dadkii soomaaliyeed waxaad moodaa inay u yar ciil qabaan wixii soomaaliya burburiyey oo ahaa qabiil iyo kala qoqob iyo yani waxaan manafacaad aan lahayn dadka siyaasiyiinta iyo waxgaradka soomaalida waxaan kula talin lahaa experience iyo khibrad waad u aragteen soddonkii sane ee soomaaliya burbursanayd waxa burburiyena waad ogtihiin meel oo lagu gaari waayey si kastoo laisku dayey si kastoo laisku dayey meel kasta way martay meel oo lagu gaari waayey waxaan dibudhac ahayn oo saameyn ay waxaa weeyaan laga baxo waa la garan waayey marka waxaan u baaqi lahayn waxgaradka iyo siyaasiyiinta inay isku keenaan bulshadii soomaaliyeed loo tanaasul badan loo sameeyo qof walba wuxuu tabanhayo lagala hadlo qabyaaladda iyo waxaa weeyaan waxa aan meel lagu gaaraynina aad la iskaga fogeeyo noona gudban nidaam dowladnimo maanta annaga waddankan hadda aan ku nool lahay siddeetan iyo saddex qowmiyadood iyo ka badan baa ku nool qowmiyad walba luuqad gaar iyo diin gooniay leedahay laakiin waxay wada ilaashadaan nidaamka dowladnimada si qofku markuu ama wadan kale u tagahayo ama waxyaalaha noloshiisa asaasiga uu gaadho waa in la ilaaliya nidaamka dowladnimada laisku imaamay marka adiga oo soomaaliya oo hal diin iyo hal dhaqan iyo hal luuqad ah inaad yacni aad soddon sano burbursanaato wallaahi nasiib daraan u arkaa waxaan u baaqahayaa dhammaan waxyaalaha midmadowga soo kala dhexgeliya soomaalida ee uu qabiilku sababta u yahay inay waxgaradkii iyo siyaasiyiintu arrinkaas dib ay u egaan ayna ka fikiraan si dalkii soomaaliya iyo dhallinyartii mustaqbalkeedii bal ay caalamkan cusub oo la qabsan lahayd bismillaah magacaygu waa raxmo musegood ku nool caasimadda dowlad deegaanka soomaalida haddii aan isku dayo afkaarta ay walaaladay soo dhigeen mid ka dugan oo ku aadan su-aasha aadna weydiiseen v o e soomaali inaan maaragtay aniga fikir ahaantayda ka dhiibto horta anigu ma qabo in uu qabiil soddonkaa sano soomaaliya ragaadiyey keligii balse waxaan aaminsanahay waxyaabo ka waaweyn inay meesha yaalaan faragelin shisheeye dana gaara ama siyaasado gaara oo laga lahaa soomaaliya inayna degin soddonkaa sano iyaduna ay noqotay mid damman oo jasta cadowgeedii u dhiibatayba taladii waayo soddon sano dad walaalo ah isku diin ah isku af ah isku luuqada ismayna fahmi waayeen etoobiya oo waxa weyaan dhowr iyo siddeetan milyan dadkeedu gaarayaan yaa colaadihii ugu xumaa ee sokeeya ka soo kabatay oo iyada dhexdeeda sidii ay isku dulmida hadda tusaale annaga qowmiyadda soomaalida oo kale wixii nala mariyey etoobiya hal qowmiyada oo la mariyey ma jirto haddana maanta wakaa waa laga soo kabtay waa laga wada joogaa walow aanaan halkii la rabay aanaan haddadan gaadhsiisnayn marka waxaan ka wadaa annagoo isku diina oo isku afa walaalaha iyo soomaaliya mayna intaasoo dhan qabiil uun halkaas ku soo gaareen xumaanta qabiilka eh waxaan aaminsanahay siyaasado ka waaweyn baa meesha ku jira siyaasiyiinta iyo waxgaradka soomaaliyeed waxaan u soo jeedin lahaa inay ka daayaan talada ay kolba meel kale gogasha dhigayaan waxaa lagu odhanayaa shirkii heshiisiyiinta soomaaliya london ka dhacaya wuxuu ka dhacayaa jabuuti wuxuu ka dhacayaa turki maxaa diiday in soomaaliya gudaheeda ka dhaco jasta al-shabaab gaalo maaha dadaan laysfahmaynin maaha cadow shisheeye maaha waa rag soomaaliyeed in gogol loo fidiyo oo loo yeedhay iyaga laftirkooda haddii ayna suurtagal noqonayninoo de ay wantedhba ka yihiin gudihii waa asaxa dowladaha kale deriskaa laftirkooda in gogo la fadhiisto soomaaliya kuma xidhna midnimadeedu keliya somalilan iyo iyaga in la wada hadashiiyo waxaa ka horaysa koonfur in la nabadeeyo markaasa ciddii maqnayd la raadin shantii kaleba xataa la raadin karaa nfd haday noqoto annaga haday noqoto markaas haddii midnimo loo jeeda la raadin karaa kuwaasi waxay ka mid ahaayeen dhallinyarada ku nool caasimadda dowlad deegaanka soomaalida ee jigjiga haashim sheekh cumar good v o a jigjiga kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mida dhallinyarada magaalada jigjiga oo u warramayey wariyaha v o eda haashim cumar good haatanna dhegaystayaal aynu jalaacno dhinaca iyo kaalmaha heesaha aynu idiin hayno waxaan idiin soo qabannay heestan oo ay ku wada luqaynayaan cabdihani xaashi iyo hodan cabdiraxmaan
kuwa ka soo laabtay tahriib ayaa shaqo abuur dhanka beeraha ka samaystay deegaanka buucama ee gobolka sool warbixintan waxaa laascaanood ka soo diray cabdikariim olal qaar ka mida dhallinyaradaasi waan la kulanay ayaa nooga sheekeeyey shaqadan ay haatan gacanta ku hayaan laba dhallinyaro oo ka mida dhallinyaradaasi oo kale ah axmed cali faarax iyo yaxye sheekh aw cali faarax ayaa barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a uga waramay inay degmada aboocama ka samaystaan beero labada kun iyo afartii ayaan waxaan gaadhay qurbaha anoo markaas dhiganayay iskuulka dhexe ee boocame iskuulka markaa waan ka tegey anigoo jecel inaan qurbaha galo sacuudiga markaan galay aan cumro ku galay sharci howl badan baa iga qabsatay anoo weliba da'deedu aad u yarayd sharci baan waxaan ku helay si aad u howl badan bal iga sheekee markaad dalka ku soo noqotay iyo waxyaabahaad qabsatay haa halkan waxaan imi labada kun iyo siddeed iyo tobankii bishii saddexaad baan halka imi waxaan eeg eegay meeshii aan wax ka qabsan lahaa marka waxaan arkay dalkeennu inuu hodan ku yahay beeraha iyo nimcooyin aad u fara badan marka waxaan markaan arkay fursad fiican inay dalka ka jirto waxaan bilaabay si aan u bilaabi lahaa beer waxaan qoday ceel waxaan qodayey sagaal bilood baan ceelka qoday anigu riig iyo dhaqaalo badan ayo maanan lahay markaas aan ku qodo ceelka sida degdega aan ku qodo maanan haysan sagaal bilood baan ceel qodaye mar dhagax nagu imaanayey dhibaato badan baan kala kulannay alxamdulilah waa ku guulaysanay biyaan ka helay
ceelka markii la qodayay gacantaada waxbaad kaga qoday gacanteeda waa ku qoday dadna waa isaacideenoo waa ila qodeen wixii aan markaas aan shaqaysto ama dad kale aan ay igu taageerayeenna way jirtaa laakiin inta badan anaa wax ka qodayey marka alxamdulilah ilaahayna biyo waa iga siiyey beer baan halkaa ka bilaabay axmedoo markaad soo noqotay markii hore dee hamigaaga wuxuu ahaa inaad sii tahriibto oo waddamada sii gaso oo aad sii socoto waxyaabahaad sodhan karto noloshu way ku bartay inaad maanta ka mid noqoto beeralayda degmada boocam ee gobolka sool nin dhallinyaraana aad tahay ceelka gacantiisa ku qotay beertii koowaad samaystay hadda doonaya inuu mid kala samaysto bal ka waran waxyaabahaad la kulantay ee aad ka gudubtay isma awoodo inaad tidhaahdid baa horta wax kasta ka xun marka ilaahay wuu kula garabgaalayaa haddii aad waxa bilowdid oo aadan isdhiibin dhallinyarada horta waa kala qaybaqaybo horta qayb beeraha ku shuqula iyo qayb mataqaanaa beeraha mataqaanaa aan ku shuqulahayn bay isugu jiraan waxaan halkan markaa qaybtaan waxaan ka mid ahay beeraha ku shuqule beertan aan joogna hadeer waa beerta aabbahay oo geeska iga xigta oo dhirta xaggaasa waxaana ku shuquleenahay beeraha waxaan mataqaanaa qaabilsannahay aroortii marka la yimaadoo kale xoolaha ayaa laga ilaaliyaa dadka iyo dadkaa iska soconaya beeraha iska qashqashaadaya waxaa la qabtaa waa la ilaaliyaa subaxdii ama laba subaxood ama saddex subaxood ka bacdi baa mataqaanaa waxaa lagu sameeyaa waa la waraabiyaa waa la baaqbaaqaa xoolaha laga celiyaa si fiican bay beeruhu baxaan dhallinyarada boocan waxaa lagaga dagan karaa horta horumar fiican way sameeyeen waxay leeyihiin guddiyo waxay leeyihiin kooxo kala dambe ay leeyihiin way jiraan marmar khilaafiya soo kala dhex gala waxaasna waa iska dhallinyarta weligood waa leedahay dhallinyarada boocan waxay idinku baaqasaa inaad ku dayataan way shaqeeyaan se u shaqeeyaan shaqaysta horumar fiican bay sameeyeen beeraha waa inaad kaga dayataan boocame waa iska caan xaggan ilaa gaalkacyo ilaa bari ilaa sool beeraha boocame aad baa looga yaqaanaa boocame beeraha sida waxay ugu wareegsan yihiin bil camal oo kale dhallinyarada ayaa ka hadli jiray dhibaatada ay leedahay shaqola'aanta tusaalaha dhallinyaradana ay ku samaysanayeen inay qaarkooda beeraha ka shaqeeyaan kuwo kalena ay ka samaystaan degmada boocam ee gobolka sool oo ka mida goobaha ugu beeraha badan ee gobolka sool ayaa tallaabadani waxay tahay mid ay bulshadu ay ku dhiirigelinayeen dhallinyaradaasi hore ay u socdaan abdikariin olol v o a magaalada laascanood iminkana ha dhegaystayaal kusoo dhowaada wararkii cayaaraha waa kan cabdulqaadir samakaab
aan ku bilowna kulamo ka tirsan horyaalka seraega ee kubadda cagta dalka talyaaniga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulankii ugu adkaana uu dhex maray kooxaha ac milan iyo roma kooxda ac milan oo garoonkeeda joogta ayaa labi eber ku garaacday kooxda roma oo ku jirta kaalinta shanaad ee kala horeynta horyaalka talyaaniga guuldarada soo gaartay kooxda roma ayaanay waxba ka bedelin kaalintii ay ku jirtay kooxda AC Milan ayaa guushaasi waxa ay ka caawisay inay soo galaan kaalinta toddobaad iyagoo ka saramaray kooxda Parma oo guuldaro laba iyo hal ah kala kulantay kooxda Inter Milan kulamada kale ee horyaalka Serie A-da ee habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ah kulankii kooxda Napoli ay saddex iyo hal kaga badisay kooxda Isbal Sampdoria oo gurigeeda joogtana waxaa laba iyo hal uga badisay kooxda Bologna udanesa waxaa laba iyo hal uga badisay kooxda atlanta sisola iyo verona oo wada ciyaarena saddex iyo saddex ayay ku kala baxeen kulamadii xalay la ciyaaray ee horyaalka talyaaniga ayaa ahaa kulamadii siddeed iyo labaatanaad iyadoo kooxda yuventus ay horyaalka ku hogaaminayso sagaal iyo lixdan dhibcood kooxda lazio oo kusoo xigta ayaa leh shan iyo lixdan dhibcood inter milan oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxa ay leedahay koob iyo lixdan dhibcood dhinaca iyo dalka sbainna kulamo ka tirsan horyaalka la liiga ayaa la ciyaaray iyadoo kulamadii xalay dhacayna ay ka mid ahaayeen kulankii u dhexeeyey kooxaha levante iyo real batis kaas oo afar iyo laba ay ku badisay kooxda levante villareal waxa ay labiyo eber uga badisay kooxda valencia garanada waxaa labiyo hal uga badisay kooxda eber halka real madrid oo horyaalkaasi hogaaminaysana ay hal iyo eber uga badisay kooxda sbanyol oo ay marti u ahaayeen horyaalka la liga oo la ciyaaray kulamadii labaiyo soddonaad ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda real madrid oo urursatay koob iyo toddobaatan dhibcood barcelona oo kusoo xigtana waxa ay haysataa sagaal iyo lixdan dhibcood kooxda barcelona oo ku dhibco ahayd kooxda real madrid ayaa barbarihii ay la gashay kooxda saltavigo waxa uu u keenay in laba dhibcood laga saramaro horyaalka la liga ayaan la saadaalin karin cidda si rasmi ah ugu guuleysan doonta iyadoo labada kooxood ee real madrid iyo barcelona ay yihiin kooxaha isku garbinaya kooxda atletic madrid oo waayadan kaalmaha lixaad iyo shanaad ku jirta ayaa hadda usoo dallacday kaalinta saddexaad kadib markii ay booska kala wareegtay kooxda sevilla oo barbaro la gashay kooxda real villadolid dhinaca iyo dalka ingiriiskana kulamo ka tirsan koobka f a kaabka ee kubadda cagta dalkaasi ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda arsenal ay labiiyo hal uga badisay kooxda kale ee sheffield united kooxda chelsea ee kubadda cagtana waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda leicester city manchester cityna waxa ay labiiyo eber uga badisay kooxda newcastle united koobka f a kaabka ayaa ah koobka ugu faca weyn ee laga ciyaaro gudaha ingiriiska sidoo kale kulan ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulankaasi uu u dhexeeyay kooxaha watford iyo southampton ee kubadda cagta kooxda watford oo gurigeeda joogta ayaa guuldarro kala kulantay kooxda southampton oo saddex iyo hal uga badisay ugu dambeyntiina xidigii hore ee qadka dhexe ee kooxda barcelona arturo melo ayaa si rasmi ah ugu biiray kooxda yuventus kadib markii uu u saxiixay heshiis shan sannadood ah arturo oo u dhashay dalka brazil ayaa in dhawaalaba lala xiriirinayay kooxda yuventus ee kubadda cagta taasoo ugu dambeyntii uu u wareegay xidiga ayaa ku baasay tijaabadii caafimaadka ay marsiisay kooxdiisa labada kooxood ee barcelona iyo yuventusna heshiis ayay ka gaareen wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
cabdiqaadir samakaab oo xubintaasi cayaaraha nala socodsiinaya aad buu u mahadsan yahay haatanna dhegaystayaal waxaannu jilleecinaa mar kale kaalmaha suugaanta
daxaankeed qodax la seexday goodkaygaa libax ka reemay dhaxaangeliyadaa jibaaxay dhaxaankeed qodax la seexday goodkaygaa libax ka reemay dhaxogoonyadaa sideedii gashinka caliin ahaaday gargoorkii cawskaa qaataa anigu gashihan kaa qaatay daxogoonyada sideedii gashinka caliin ahaaday gargoorkii cawskaa daaqaa anigu geshihan ka qaatay markaan gooyaha jaleeco ha adoon gaarabkayga joogin gubtaaya maxay isaaqtay markaan gooyaha jaleeco ha adoon gaarabkayga joogin gubtaaya maxay isaaqtay ileen samirka maa gaboodin hadda adaka geeriyoonayn ileen samirka maa gabowdid had adaka geeriyoonayn gubgeenni wa kaa samaade aroos laynoo gindhaamay gubgeenni wa kaa samaade gaxti nafsi aynoo maalnay
intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddii subaxnimo waa maxamed bashiir anigoo cabdixaafid tan iyo inta aynu mar dambe kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
gartayda anoonu sheegan anoon gaardaraysan aadmiga maxaa godoblay xambaarshay ileen samirka maa gaboodin had adaka geeriyoonayn ileen samirka maa gaboodin had adaka geeriyoonayn gubinni wa kaas amaade aroos laynoo gangaamay gubinni wa kaas amaade gaxti nafsi aynu malnay
jirta